halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly com waa axad bisha maaj waa sagaal sanadku waa laba kun shan iyo labaatan idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idiin daadixinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah madaxweynaha siiriya oo nabad ku baaqay kadib markii in ka badan kun qof lagu dilay gudaha suuriya madaxweynaha maamulka puntland oo ku hanjabay inuu tallaabo ka qaadi doono cid walba oo isku dayda inay wiiqdo dagaalka uu maamulkiisa kula jiro maleeshiyada daacish
cid dambe oo looga xishoonayo inay hullaam xumaato ama wax qarsato ma jiri doonaan waxaan rabaa inaan ii ballan qaado maanta wixii ka horreeyey anigu dadka waa cafiyey dembi kastoo ay galeen anoo magaca dowladda ku hadlaya laakiin inta anigu aan xilka joogo ilaahay edankiis dayac dame inuu dhicin baan ballan qaadaya haddii ilaahay ammaan darro cid aan ku xurmayn doonaa ma jirto ninkuu doona ha ahaado mid dhow iyo mid dheer
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamkaoon idin akhriyo madaxweynaha suuriya axmed al sharaah ayaa ku baaqay midnimo qaran iyo nabad axaddan maanta ah kadib markii in ka badan kun qof lagu dilay xeebaha suuriya iska hor imaadyadii ugu xumaatan iyo markii xukunka laga tuuray bashaar al asad rabshadahan ayaa khamiistii waxa ay dhex mareen ciidamada cusub ee ammaanka iyo kuwa daacadda u ah dowladdii hore ee ku sugnaa xeebta mediteraneanka ee xudunta u ah dadka laga tirada badan yahay ee calawiyiinta oo uu ka tirsan yahay asad waxa ay tan iyo markaas isu rogtay caqabadii ugu weyneed ee soo wajahda ciidamada dowladda cusub tan iyo markii isbahaysiga uu hogaamiyo sharaa ay xukunka ka tuureen asad bishii disembar waa inaan ilaalinnaa midnimada qaranka iyo nabadda rayidka intii suurtagal ah haddii aan la idmo waxaan awood u yeelan doonnaa in aan ku wada noolaanno waddankan ayuu yidhi sharaah oo ka hadlayey masjid ku yaala magaalada dimashik hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee dalka siiriya ayaa waxay sheegtay in toddoba boqol afartan iyo shan qof oo rayid ah oo calawiyiin ah lagu dilay gobolada latakiya iyo tartus ciidamada badda ee iiraan ruushka iyo shiinaha ayaa dhoolatus military waxay ka samayn doonaan xeebaha iiraan toddobaadkan si ay u xoojiyaan iskaashiga sida ay sheegtay warbaahinta iiraan axaddan saddexda waddan oo wadaaga rabitaan midaysan oo ah inay ka hortagaan waxa ay ku sifeeyeen inay yihiin awoodda maraykanka ayaa dhoolatuskan oo kale waxa ay ku sameeyeen gobolka sannadihii u dambeeyey sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee tasniim dhoolatuska sida hadalka loo dhigay waxa uu ka bilaaban doonaa talaadadan dekedda la yidhaahdo jabxaar oo ku taalla koonfurta bari ee iiraan ee gacanka cumaan iyo sidoo kale iyadoo aan la cayimin muddada ay soconayso sida laga soo xigtay tasniim maraakiibta dagaalka iyo maraakiibta taageerada ee shiinaha ruushka iyo iiraan oo ay ku jiraan ciidamada iiraan iyo ilaalada kacaanka ayaa la filayaa inay ka qayb qaataan dhoolatuska azerbaijan south africa cumaan kazakhistan bakistan qatar iiraan waa ciraaq iyo isutagga imaaraadka carabta iyo srilanka ayaa ka qayb qaadan doonaa ugana qaybgeli doona dhoolatuskaasi goobjoog ahaan wasaaradda difaaca ee bejiin ayaa shabakadda warbaaxinta bulshada ee layidhaahda wechat waxa ay ku sheegtay in shiinuhu uu geyn doono halkaasi markab wax burburiya iyo kuwa sahayda qaada ciidamada sida gaarka u tababaran ee ruushka ayaa lagu soo waramayaa in ay dhowr kilomitir gudaha u galeen dhuumaha gaaska si ay u duqeeyaan cutubyada ukrain ee gobolka karsk sida ay sheegeen militariga ukrain iyo kuwa wax ka qora dagaalka ruushka dhaqdhaqaaqan ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo xukuumadda moscow ay doonayso in ay dib u soo ceshato qaybo ka mid ah gobolka ku yaala xuduudeeda ee ay xukuumadda kiyif ku qabsatay weerar lama filaana oo ay ku qaaday bishii agost ukraine waxa ay bilowday duulaan geesinimo leh oo ay ku qaaday xuduudaha karaska taasoo calaamad u ah weerarkii ugu weynaa ee lagu qaado dhulka ruushka tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka maalmo gudahood ciidamada ukraine waxay qabsadeen kun kilomitir oo isku wareeg ah oo dhul ah oo ay ku jirto magaalada istaraatiijiga ah ee ku taalla xuduudda la yidhaahdo zudha waxaana ay ka haysteen boqolaal maxaabiis dagaal oo ruushka ka tirsan kayif waxa ay sheegtay in howlgalku ujeedkiisu ahaa in lagu xaqiijiyo in la helo gorgortanka wadahadallada nabadeed ee mustaqbalka iyo in lagu khasbo ruushka in uu ka weeciyo ciidamada duulaanka sii hurinaya ee bariga ukraine mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan aan ku bilownay madaxweynaha dalka suuriya axmed al sharca ayaa maanta oo axad ah waxa uu ku baaqay midnimo qaran iyo nabad kadib markii in ka badan sidaad warkaba ku maqlayseen kun qof lagu dilay xeebaha dalka suuriya iska horimaadyadii ugu xumaa tan iyo markii xukunka laga tuuray bashaar al asad waxaa faahfaahinta inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan rabshadaha ayaa khamiisii ka dhex qarxay ciidamada cusub ee dhinaca ammaanka ee suuriya iyo kuwa daacadda u ah dowladdii hore ee ku sugan xeebta mediteraneanka oo xudun u ah dadka laga tirada badan yahay ee calawiyiinta oo uu asad ka dhashay waxaa tan iyo markaasi isku dhacaasi uu isku rogay caqabaddii ugu weyneed ee soo wajaha ciidamada dowladda cusub tan iyo markii isbahaysiga islaamiyiinta ee uu hogaamiyo sharca ay xukunka ka tuureen asad bishii disembar waa in aan ilaalinnaa midnimada qaran iyo nabadda shacabka intii suurtagal ah haddii eebba idmo waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ku wada noolaanno dalkan ayuu yidhi sharaca oo ka hadlayey masaajid ku yaalla magaalada dimashik koox kormeerta dagaalka suuriya ayaa sheegtay in toddoba boqol afartan iyo shan qof oo rayid ah oo calawiyiin ah lagu dilay gobollada laadiqiya iyo tartuus kormeerayaasha oo fadhigeedu yahay britain ayaa sidoo kale sheegay in dadkaasi lagu dilay hab daldalaad ah oo ay fuliyeen shaqaalaha ammaanka ama dagaalyahanada dowladda taageersan oo ay weheliyaan boob loo geystay guryaha iyo hantida dadweynaha dagaalka ayaa sidoo kale lagu dilay boqol shan iyo labaatan ka tirsan ciidamada ammaanka iyo boqol afartan iyo siddeed ka mid ah kuwa taabacsan bashar al asad sida ay sheegtay kooxda kormeerayaasha iyadoo tirada guud ee dhimashaduna ay gaartay ilaa kun iyo toban iyo siddeed qof wakaaladda wararka rasmiga ah ee suuriya ee saana loo soo gaabiyo ayaa sheegtay sabtidii in ciidamada ammaanka loo daabulay laadiqiya iyo sidoo kale jaable iyo beniyas oo koonfurta fog ah si loo soo celiyo kala dambaynta samiir xaydar oo ah toddobiyo lixdan jir deggan beniyas ayaa wakaaladda wararka a f b u sheegay in laba ka mid ah walaalihiis iyo gabar uu abti u ahaa ay dileen kooxo hubaysan oo galay guryaha dadkaasi isagoo intaa ku daray in ajaaniib ay ka mid ahaayeen kuwa weerarka qaaday siduu yidhi inkastoo laftiisu uu yahay calawi xaydar waxa uu ka mid ahaa mucaaradka bidixda ee maamulkii asad waxaana uu xirhnaa in ka badan toban sano oo uu xirhnaa maamulkaasi afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga xasan cabdulqani ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay dib ula wareegeen goobaha ay ka dhaceen weerarada ay geysanayaan kuwa daacadda u ah asad waxaa mamnuuc ah in guri loo dhaco ama la weeraro qof kasta oo gurigiisa jooga ayuu ku daray hadalkiisa muuqaalka ah oo ay baahisay wakaaladda saana wasiirka waxbarashada naasir al qadri ayaa shaaca ka qaaday in iskuulaadka labada gobol ee laadiqiya iyo tartuus ay xirnaan doonaan maalmaha axadda iyo isniinta sababo la xiriira xaalad amni oo aan xasilnayn saana ayaa warisay in koronto la'aan ay ka jirto guud ahaan gobolka laadiqiya taasi oo ay ugu wacan tahay weerarka kooxaha daacadda u ah asad ay ku qaadeen xarumahaasi dilalka ayaa daba socday isku dhacyo ka dhashay xarig qof tuhmane ahaa oo la raadinayay kaasi oo lagu xiray tuulo ay u badan yihiin calawiyiinta sidaa ay sheegtay hay-adda kormeerayaasha hay-adda ayaa intaa ku dartay in xoogaa xasilooni ah ay ku soo laabatay gobolka sabtidii iyadoo ciidamada ammaanku ay geeyeen ciidamo xoojin ah halkaasi ilawareed ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee suuriya ayaa saana u sheegay in ciidamadu ay xireen waddooyinka soo gala xeebaha si ay uga hortagaan xadgudubyo uusan sheegin cidda geysanaysa agaasimaha amniga ee gobolka laadiqiya mustafa kinayfati ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee sana ma oggolaan doonno kacdoon amaba beegsi qayb ka mid ah dadka suuriya kooxda islaamiga ah ee sharca u hogaamiyo ee heya taxriir ashaam oo hormuud ka ahayd duulaankii briqda ee lagu riday asad bishii disembar ayaa asal ahaan ka soo jeeda garabka suuriya ee alqaacida welina dowlado badan oo maraykanku ka mid yahay ayaa u aqoonsan urur argagixiso ah tan iyo guushii fallaagada waxa ay jilcisay hadalladeedii waxayna wacad ku martay inay ilaalinayso diimaha iyo qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee suuriya
aad baad u mahadsan tahay maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa maanta odayaasha gobolka bari waxa uu kala hadlay sidii ay isaga kaashan lahaayeen arrimaha amniga iyo abaabulka wejiga saddexaad ee dagaalka ay puntland kula jirto daacish isagoo u ballanqaaday inaan wax dembi ah loo haysan dadkii uu horey cafiska ugu fidiyey hase ahaatee waxa uu dhinaca kala sheegay inuu tallaabo ka qaadi doono ciddii isku dayda in ay howlgalkani wiiqdo faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintani waxay kasoo dirtay boosaaso kulankan oo maanta ka dhacay xarunta gobolka bari ee magaalada boosaaso ayaa madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni waxa uu la yeeshay odayaasha gobolka bari waxaana uu ballan qaaday in ciidanka difaaca puntland iyo dadka deegaankuba ay si fudud u tegi doonaan deegaamada dhowaan laga xoreeyey daacish madaxweynaha ayaa ballan qaaday inuu tallaabo ka qaadi doono qof kasta oo cafiska uu fidiyey kadib isku daya arrimo la xiriira amni xumo waxaana uu ku baaqay in la kala saaro siyaasadda iyo amniga
dhulkan waxaa la rabaa inay ciidamadu iyo dadkuba si sahlan ay u tegi doonaan haddii ilaahaydmo waxaan rabnaa haddii ilaahaydmo shuhadadaas dhiigoodu baylahama noqon doono ilaahay dankiis miraheeda magaalooyinka iyo dalka iyo deegaanka laga arkaya cid dambe oo looga xishoonayo inay hullaab xumaato ama wax qarsato ma jiri doonaan waxaan rabaa inaan ii ballanqaado maanta wixii ka horreeyey anigu dadka waa cafiyey dembi kastoo ay galeen anoo magaca dowladda ku hadlaya laakiin inta anigu aan xilka joogo ilaahay idankiis dayac dambe inuu dhicin baan ballan qaadaya haddii ilaahay ammaan darro cid aan ku xurmayn doonaa ma jirto ninkuu doona ha ahaado mid dhow iyo mid dheer dowladnimadu inay fashaan rajaynaya haddii ilaahay dadku si ay danahooda u qabsadaan waxaan rajaynayaa isku duubnidaas maanta la muujiyey ciddii isku dayaysa inay carqaladayso inaan meel uga soo wada jeesano waxaan rabnaa amniga iyo nolosha dadka inaan la siyaasadeen marnaba siyaasadda waa la yaqaanaa golayaal bay leedahay hab bay leedahay si kaley leedahay laakiin amnigu siyaasad ma galo madaxweynaha puntland ayaa sidoo kale bogaadiyey howlgalka ciidanka dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo ciidanka koonfur galbeed ay ka wadaan qaar ka mid ah gobolada dalka oo ay kula dagaalamayaan al-shabaab waxaan ku faraxsanahay oon u mahad celinaya dadka reer puntland meel kasta ay joogaan gobonnimada ay muujiyeen garab istaagga ay muujiyeen waxaan ciidamada qalabka sida guud iyo ciidamada dowladda hirshabeelle iyo shacabkeedaba u rajaynayaa inay ka itaal roonaadaan kuwa argagixisada ay ku soo dushay argagixiso magacyo ma kale leh degaanana ma kale leh meel kastoo ay haystaan dadka soomaaliyed inay kula dagaalamaan hadday yihiin ajnabi iyo hadday soomaali yihiin cid kasta oo dadkan soomaaliyeed noloshooda diidan in layska qabto bulshada puntland ee ku nool gudaha iyo dibadda ayaa madaxweynuhu uga mahad celiyey garab istaagga buuxa ee ay u fidiyeen ciidanka difaaca puntland waxaan ku faraxsanahay oon u mahad celinayaa dadka reer puntland meel kasta ay joogaan gobonnimada ay muujiyeen garab istaagga ay muujiyeen puntland waxaan rajaynayaa shacabkeeda iyo dowladdeeda shaqada ay hayaan shaqo wanaagsan weeye waxaan rajaynayaa degaan walbana inuu sidaa noqdo halka shay oo aan ka digaya waxa weeye in amniga aan la siyaasadeen meel kasta ha ahaatee ama puntland ha ahaato ama degaanada kale soomaaliya ha ahaato in ciidanku iyo waxqabadkiisa iyo siyaasadda la kala dhowro puntland waxay ku guulaysatay gulufkan hadda socda qolo walba waajibkay leedahay qaadays wax isku khaldan ma leh dowladda golaha wakiilada iyo golaha eh, wasiiradu iyo madaxtooyada kaalintoodii bay qaateen ciidamadu kaalintooday leeyihiin bulshadanu kaalinteeday leedahay hadday wuxuu isku qasmaan weeye meelaha dhibaatadu ka timaado oo cid wax qabatana la garan waayo cid wax bi'isana la garan waayo magaalooyinka uu ka socday howlgalka ay puntland ugu magacdartay hilaaca ayaa ah dhulka horey loogu magacdaray gaariwaaga ee ka durugsan laamiga hase yeeshee madaxweynaha ayaa kulankan ka sheegay in dowladda puntland ay dhisi doonto wadooyinka tuulooyinka dhaadaar buruc iyo degmada qandala oo haddii ay ku guulaysato in la dhiso saacado kooban gaadiidku ay ku tegi doonaan deegaamadaas halka iminka ay mararka qaarkood boosaaso habeen usoo dhaxaan faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
shacabka ku nool magaalada mandheeraha ayaa maalmahan waxa ay ka mudaharaadayaan koronto la-aan ka jirta magaalada taasoo keentay in dadka ay u tallaabaan magaalada xuduudda saaran ee beled xaawo ee dhinaca soomaaliya si ay u helaan baraf iyo waxyaabaha daruuriga ah ee korontada ku xiran xilli lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan goobaha caafimaadka ee mandheeraha ayaa qalabkooda baaritaanada waxa ay geeyaan beled xaawo si ay u helaan koronto ay howlahooda kusii wadaan maxamed faarax shire ayaa warbixintan soo diray waxaan leeyahay madaxweynaha meeshaan waa imaaday wuxuuna yidhi waxaan samaynayaa mar dambe stima inkama tegaysu u dhahay haddana stima waa maqaanta iyadoo rabadaan lagu jiro maalin dhaxaas maxaan arkay marka ramadan marku bilaabanay waa tahliinaya dadka muslimiinta ah waa u soo tahliinaya magaalada mandheera waxay ku waabariisanaysaa isbuucyadii la soo dhaafay korontolaan bahsan oo ka jirto halka baarlamaanka dalkani kenya iyo aqalka sanadka ay ka doodayaan sababaha keenay in gobolka waqooyiga bariya dalka kenya uusan u lahayn koronto waafi oo ku filan ayaa waxa uu bannaanbax weyn ka dhacaya gudaha magaalada mandheera kaasoo looga soo horjeedo korontola-aan bahsan oo ka jirto waa dhammaanay dad nool ma nihin marka dadkii mandheera balaxa way daba taagan yihiin la socdaay madax ma qabna madax ma qabna madax embi male male macankura gafana male odinoo hadlaa male waaba ni waabanimeyno magacayda waxaa la yidhahdaa mudane cabey macallim xasan waxaan maanta halkan iskugu imid annagoo reer mandheera oo dhan in magaaladii mandheera afar iyo labaatan saac koronto laga laayahay habeen iyo maalin waxaanu marahaynaa inaanu magaalo beled xawle yidhahda maalintii dhagax loo doonta magaaladii mandheerana weligeed ay dowlad lahayd oo kenya ka mid ahayd ka la sheegahay oo maanta mandheera yaallana waxaanu ognahay embiga mandheera east inuu laba inuu keenay laba matoor oo cusub ee kuwii horena ay sii yeeleen ee matooraheena layidhi ma shaqaynahayaan xildhibaanka bariga mandheera laga soo doorta mudane xuseen weytaan ayaa waxa uu sheegay in dadaallo fara badan layaa haatan dowladda dhexe iyo weliba wakaaladda tamarta ee dalkani kenya loo yaqaana k b l c ay ilaayaa haatani ku guda jiraan codisbuuca soo socda dhammaadkiisuna lasoo afjari doono dhammaan xaaladaha koronto la-aanta ee ka jirta kauntigaasi mandheera marka waxaan u sheegayaa dadkayda insha allahu intaasay ku ekee sabar yeeshta hadduu ilaahay nafta nagu sama aniga beryahanba ma nasanin oo arrintaas ayaan ku jiri waxaana hadda lay ballan qaaday insha allahu ilaa iyo sabdi axadda in lagu soo gabagabayn doono arrinta setimarka mandheera insha allah setimarka kulley hadda mashiin cusub hadda lama keenaaya waxaa la hagaajinayaa mashiimihii horo oo labada ahaay oo two point five iskugu imaanayay iyo kuwii kale oo ayagana ayaa la hagaajinayaa marka dhammaantood haddii la hagaajiyo oo spare parts cusub lagu xiro si fiican ayaa u shaqaynayaan waana dhammaantood waan arkay madaxda wasiirka b ska c e o-ga dhammaantood marka arrintaas ayaa laga shaqaynahayaa combany weyn ayaa hadda contractada lagu sii in sida ugu deg deg badan spayaska ay geeyaan iyo engineerskooda oo arrinta la dhameeya waxaa kaloo marka aniga aan daba socdaa oo insha allahu budget in la budget geliyay mashiimo kale oo ayagana mar walbaba standby ah magaalo intaan la eg oo headquarter ah ma dhici karta in mashiimaha ku shaqaynaa bis ay ku ekaato waxaa loo baahan yahay backup wax la dhaha backup mudane xuseen ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo haatan dowladdu ay dadaallo fara badan muujinayso la keenayna magaalada mandheera matooro waaweyn kuwaasoo ilaa iyo haatan uu sheegay in dayacaad iyo dhibaatooyin fara badan gudahooda ay ka jiraan balse waxa uu sheegay in dowladdu dhankeedu ha haatani ay xil iska saarayso waa la socdaa in banaanbaxyo ay jiraan runtii foolxumada hadda waddanka ka jirta oo maaragtay iyo sitimirkilaanta ka jirta waan la socdaa in buulaha loo raadsanayo aiska iyo maaragtay loo raadsanayo waan la socdaa E, arrintaasna waa arrin aan subaxdii ilaa iyo habeenkii aan la socdo Wax ilaahay xaggiis ka imaaday runtii lama celin kara kasta qadir ay ku dhacaan laakiin runtii xoogaa mashiimahan oo hal mar e saddex mashiimood hal mar halaabaya waxaan ugu eensanaynaa in maintenanceki ama sida in looga shaqeeyo la rabi inaan looga shaqaynin ayaan ugu eensanaynaa laakiin wax qadar ee kulley lama joojin kara laakiin waxaan rabaa inaan u sheega dadkayda inkastoo qaynuunka waddanka uu fasaxaya in dadweynaha ay mudahadaari karaan oo si nabadgelyo ay u samayn karaan haddana waxaan fiicneen in maaragtay rabsho iyo maaragtay nidaam kale loo bedela oo taahiro la guba ayaa laga laga fiican yahay mudaharaadka mala samayna waxaa fiican in dadka ay socdaan oo isu imaadaan oo maaragtay ay xafiisaha ay tagaan oo maaragtay ay hadlaan oo madaxda wixii oo maaragtay oo ay ka cawanayaan inay sheegtaan ayaa ku fiican uu isku soo celiyo korontada rasmiga biyaha ka dhalato ee dalkani kenya intiisa badan uu haysto magaalada gaarisa oo keliya ayaa haysato magaalooyinka kale wajeer mandheerana matooro waaweyn ayaa intooda badan ah kuwa ay korontada ka helaan haatan bisha barakaysan ee ramadaanka lagu jirana dadka u baahan inta badan inay helaan wax qabow ayaa waxay noqonayaan kuwa caqabado fara badan ay ka hortaagan yihiin inay helaan maxamed farax shire v o a garisa
aad baad u mahadsan tahay maxamed weli dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a si toosa ay idinkaga imaaneysaa magaalada washington meel kastood naga maqlaysaanna waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyey halkanna kasoo jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha qaybta toddobaadkan waxaan diiradda ku saari doonnaa howlaha ay qabato wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxaa marti igu ah cabdifataax shamuuq oo ah agaasimaha waaxda bii'ada badda iyo horumarinta xeebaha ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee soomaaliya cabdifataax waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa mahadsan tahay nuur waa ku dhowaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha cabdifataax bal marka hore noo faahfaahay shaqada ay qabato een, wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee soomaaliya Eh, bismillaah wasaaradda dekedaha ee gaadiidka badda xukuumadda federaalk soomaaliya waa hay-ad mas-uul ka ah arrimaha gaadiidka badda iyo dekedaha Eh, dekedaha wasaaradda dekedaha ee gaadiidka badda waxay ka qabataa markay timaado dhismaha dekedaha dalka ama ha noqoto deked ka luumaysi ama ha noqoto deked ganacsi sidoo kale casriyeynta dekedaha wasaaradda dekedaha ayaa mas-uul ka ah iyo korjoogteynta howlaha shaqeeya wasaaradda dek- ee dekedaha dalka soomaaliya haddii dekedaha ay maamulayaan shirkado shisheeye wasaaraddu waxay ku leedahay korjoogteen Eh, dhanka gaadiidka badda wasaaraddu waxay mas-uul ka tahay eh, soo iibinta maraakiibta sidoo kale dhisidda maraakiibta iyo diiwaangelinta iyo calansiinta maraakiibta iyo sidoo kale ka warqabka badmaaxinta saaran maraakiibta iyo bixinta eh, buugga badmaaxa buuggaas badmaaxa waa waa waa trifle documentiga oo isticmaalaan eh, shaqaalaha maraakiibta iyo sidoo kale wasaaraddu waxay ka shaqeysaa badqabka gaadiidka badda maadaama kusafa- safridda eh, badaha ay riski badan leedahay wasaaraddu waxay ka shaqeysaa oo kale eh, badqabka gaadiidka badda iyo waxyaabaha la xiriira arrimaha eh, badaha eh, ha noqoto arrimaha ammaanka badaha iyadoo ka kaa- isla kaashanayaan eh, hay-adaha fulinta sida coast guardka ama ciidanka ilaalada xeebaha inahaas ayaa u waaweyn waxyaabaha ay ka shaqeyso wasaaradda dekedaha gaadiidka badda waaya marka waxyaabaha ugu waaweyn ee la xusi karo ee u qabsoomay sannadihii ugu dambeeyey maxaa ka mid ah Een, wasaaraddu waxay waxay dadaal ugu jirta inay qabato howlo badan oo la xiriira arrimaha badaha iyo dekedaha Ee, wasaaraddu waxay dejisay waxaa la yidhahaa istiraatiijiyo oo badeed sidoo kale wasaaraddu waxay abuurtay xarumo oo lagu kormeero howlaha ka socda badda Ee, xarumahaasoo qaarkood laga dhisay dekedda muqdisho Ee, sidoo kale wasaaraddu waxay ku guuleysatay inay soo celisay xiriirka caalamka ay la lahayd iyo sidoo kale waxyaabaha la xiriiro ee, horumarinta iyo dhisidda aqoonta shaqaalaha ee la xiriiro ee culumta badda iyadoo xarumo fara badan oo culumaha culumta badda loogu barta la soo kordhiyey meelahaas ayaa ka mid a waxyaabihii inoo qabsamay iyo waxyaabo kale marka ee, dhanka dekedaha haddii aan fiirino dekedaha dalka waa maxay howlaha hadda ka socda een, dekedaha ugu waaweyn dalka Een, shanta dekado dalka u waaweyn waxaa ka socda howlihii shaqo ee caadiga ahayd Een, dekeduhu waxaan ognahay inay yihiin isha dhaqaale dowladda sidoo kale waxaan ognahay eh, badeecadaha adduunka sagaashan boqolkiiba inay eh, ku yimaadeen dhanka dekadaha Ee, waxaa ka socda howlihii eh, dejinta iyo harista Ee, badeecadihii dalka ayaa ka yimaado waa soomaali maadaama ay leedahay xeeb dheer oo ilaahay ku manaystay waa isha keliya ee ay ku tiirsan tahay dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed marka waxaa ka socda howlihii shaqo caadiga ahay ha naqdaan dekada shanta dekado dalka u waaweyn muqdisho berbera kismaayo garaacad iyo boosaaso intaasoo idil waxaa ka socda howlihii eh, loogu talagalay oo ay- eh, ka yimaada alaabihii ka imaanaya dibad- dib- dibadda Ee, waxaa inoogu fog waddamadan far eastiga la yidhaha bariga fog dhammaan dalka waxaa soo gaara badeeco ka kala yimaada dunida dacaladeeda ayagoo soo marayaan dhanka dekadaha soomaaliyeed waayo marka een, adeegyada ay bixiyaan dekedahaasi haba ugu weynaata tan muqdisho eh ee, marka loo barbardhigo kuwa gobolka sida mombasa iyo tan jabuuti ee, adeegyo noocee ah ayay bixiyaan Een, markii la fiiriyo dekedaha gobolka ee, soomaaliya waxay noqonayaan wadamada ugu liito tusaale ahaan eh, dekeda muqdisho ayaa dekedaha ugu waaweyn dalka ka mid ah Ee, markaa fiiriso ee, barbardhiga aa la sameysa mombasa oo kale ee, sanadkii lasoo dhaafaya mombasa waxaa imaaday kun iyo sideed boqol oo maraakiib ayaa boqosho u timid oo alaab keentay halka dekeda muqdishona ay timaaday saddex boqol sideed iyo toban maraakiib Ee, waxaad dareemi kartaa farqiga u dhexeeyo Ee, marka gobolka loo fiiriyo dekedaha dalkeenu ma horumarsana marka laba bardhigo gobolada ee, gobolka dalka waxaa tusaale oo kale dekeda salaale ee cummaan ku taal waxaa soo booqatay in ka badan laba kun iyo shan boqol oo maraakiib Ee, dekeda jebel cali oo kale ku taal imaaraadka sidoo kale ee, saddex kun ku dhawaadaa soo booqatay marka loo fiiriyo dekedaha ee, gobolka ku yaal ee, waxaa la dhihi karaa dekeduhu dalka waxay u baahan yihiin horumarin fara badan iyo in la dhiso kaabayaashii in la dhiso goobihii maraakiibta ay kusoo xiranayaan beertiyada Ee, tusaale ahaan tanka marka la yidhaha dekeda muqdisho oo kale sanadkii ugu dambeeyey ee, waxay waxay- waxay keentay tan milyan iyo wax la jir ah marka laba bardhiga mombaaso oo ee, shan milyan xooga ah marka waxaan dhihi karnaa dekedaha dalka marka looba bardhigo gobolada ee, gobolka ama regionka soomaaliya ku taal ee, waa gaabis badanaa ka jiro laakiin waxaan rajaynayaa insha allah in dekada horumarin iyo casriyin lagu sameyn doono si aan u soo gaarno waddamada asaagayna ama deriska aan nahay waa garta marka caqabadaha ugu waaweyn ee, dhanka dekedaha oo keliya haddii aan aadno innaga oo qeybaha kale ee wasaaradda ay hoos yimaada aan faahfaahintooda gadaal ka geli doonno marka caqabadaha xagga dekedaha ee, maxaad ku soo koobi lahayd
Een, caqabadaha dekedaha waxaa ugu waaweyn ee, dekado dekadaha inta badan waa dekado mar hore la dhisay spaceka ay ku fadhiyaan markaa fiiriso ma ahan spacekii loogu talagalay inay dekad yeelato sidoo kale dekaduhu waxay u baahan yihiin in shaqo culus laga qabto tusaale ahaan bertiga ama meesha maraakiibta ay kusoo xirtaan oo kale waxay u baahan tahay in la casriyeeyo hadda annaga caqabadna haysto waxaa ka mid ah maraakiibta aadka u waaweyn oo xamuulka culus wado dekadaha dalka kuma soo xiraan kuma soo xiro karaan waa inay marka hore soo maraan Mombasa kadibna ay soo dejiyaan eh, rarka ama culeyska badan kadibna lagu soo rogo markab yar oo dekedaha dalka imaan karo Eh, laakiin caqabadahaas ayaa kamid ah caqabadaha ugu waaweyn Eh, waxaa habboon in markab xamuul ah oo toos ka imaaday Shiinaha ama Hindiya uga imaaday inuu dekeda Muqdisho ama Mombasa ama Berbera u imaan karo isagoon soo marin eh, dekeda Mombasa ama Salaale Cumaan soo marin marka waxaa muhiim ah in la dheereeyo bertiga ama dhumucda ee, maxaa la yidhaha meesha maraakiibta kusoo xirtaan Ee, inta badan hadda bertiyada ama meesha kusoo xirnaa maraakiibta waxaa soo buuxiyey qashin iyo maxaa soo buuxiyey waxyaabihii ka haray maraakiibtii burburay Ee, dhanka kale dekeduhu ma haystaan wadooyin ay maraan badeecadihii dalka Ee, sidoo kale markaa fiiriso dekeduhu uma qala- uma qaabeysano qeybo kala duwan tusaale ahaan ee, dekadaha qaar ma laha ee, qeybta shidaalka oil terminalka ee, taasoo dhib ku ah ama riski keeni karto inay gubasha ka ka timaado ama ay ka yimaadaan waxyaabahan ee, qarxa marka waxaa muhiim ah in dekadaha caqabadahaas ee, laga laga- laga dhiso dekadaha dunida markaa tagto ee, waxaa laga yaabaa hal terminaal inuu ka weyn yahay dekada muqdisho oo kale waxaa laga yaabaa ee, container terminalka inuu ka weyn yahay ee, dekada muqdisho keligeed marka dekeduhu waxay u baahan yihiin ballaarin waxay u baahan yihiin casriyeyn waxay u baahan yihiin horumarin xagga kaabayaasha dhaqaalaha ah waa mahadsantaha cabdifataax khadka iigu jir ee dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa ee, dhegeystaha koowaad ayaa waxa uu ku soo weydiiyey su-aashan walaal soo dhawoa adiga oo ku bilaabaya magacaaga bismillah magacaygu waa cabdiqaadir axmed jooga waddanka maraykanka Ah, istiftaax waxaan weydiin lahaa sida aan la soconno dekedaha waa isha koowaad ee dhaqaalaha dowladda marka kaalin intee in la-eg ayay dakhliga ka soo galo ka ciyaaraan dhaqaalaha waddanka su-aasheeda labaad ayaa ah dowladdu canshuur isku mid ah ma ka wada qaadaa dekedaha dalka mahadsanid
Een, su-aasha ugu horeysa ah sidee dowladdu sidee dekadu uga qayb- uga qayb qaataan dhaqaalaha dalka Een, waxaan ognahay dekeduhu inay yihiin isha dhaqaale tusaale ahaan ee, dekeda muqdisho ee, waxaa la dhihi karaa qarashaadka dowladda ama dakhliga dowladda dekeda muqdisho boqolkiiba lixdan ayay dabooshaa Ee, waxaa ka soo xirooda laba dakhli Ee, dakhli ay qabato shirkadda albeyric oo ah khidmadda adeega dekedaha oo adeeg bixinta ah iyo dakhli ay qabato wasaaradda maaliyadda oo canshuuraad ah Een, markaanu eegno labada dakhli waxaan dareemi karnaa in dowladda soomaaliya isha ay ku tiirsan tahay dhaqaale inay tahay dekedda muqdisho Ee, sidoo kale maamul goboleedyada dalka ee, puntland ee, iyo jubbaland iyo somaliland dhammaantood isha dhaqaale ay ku tiirsan yihiin waa dekedaha dalka Ee, waxaan dareemi karnaa dekeduhu inay yihiin ee, me- isha ugu horeysa ee lagu raangareeyo ama lagu socodsiiyo howlaha ee, dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada su-aasha la xiriirta arrimaha canshuurta Ee, dowladda federaalka hadda xilligan la joogo waxay canshuur ka qaadaa dekedda muqdisho oo keliya Ee, maamul goboleedyada kale canshuurta ayagaa iskood u qaataan Ee, dhanka kale canshuurta ma mideysno oo waxyaabaha dalka la doonaya in laga horumariyo waxaa kamid ah canshuurta in la mideeyo Ee, waxaa ognahay soomaaliya inay ka- inay ku biirtay ee, bulshada bariga africa e e c waxyaabaha ee, bulshada africa ee, requirement ama baahiyada waxaa kamid ah in canshuuraadka dalka la mideeyo oo si nidaamsan looga shaqeeyo laakiin xilligan la joogo dowladda soomaaliya waxay canshuur ka qaadaa oo keliya ee, dekedda muqdisho oo ay ka qaada canshuurta oo xagga wasaaradda maaliyadda ay qaado khaasatan kastamka ay qaadaan laakiin dowlad goboleedyada kale canshuuraha ayagaa iskood u qaataan hadda marka ma jiraan canshuur midaysan oo dekada dalka soomaaliya ka jirta waay dhanka badaha haddii aan aadno een, waa badweynta hindiya ee soomaaliya iyo badda cas ee ma jiraa shuruuc ay dowladda soomaaliya u dejisay arrimaha badaha kaas oo lagu xaliyo muranada iyo khilaafaadka la xiriira arrimaha ganacsiga badda iyo sidoo kale la dagaalanka dembiyada ka dhaca biyaha badda soomaaliya Een, markaan fiirino shuruucda badda soomaaliya ee taariikh ahaan markaan dib ugu laabanno waxay kasoo bilaabanayaan kun sagaal boqol konton iyo sagaalkii sharcigii ugu horreeyey waxaa la sameeyey xorriyaddii ka hor wuxuu ku qornaa eh, afka talyaaniga Ee, kadib eh, kun sagaal boqol lixdan iyo toddobada ayaa sidoo kale shuruuc bad la sameeyey Ee, sidoo kale kun sagaal boqol saddex iyo toddobaatankii ayaa dowladdii saadbara samaysay Ee, sidoo kale kun sagaal boqol sideetan iyo sagaalkii ayaa ah sharciga ugu weyn ee soomaaliya law number five Ee, sidoo kale soomaaliya waxay qayb ka tahay cahdiga la yidhaha uncolos oo kun sagaal boqol sideetan iyo labadii ah uncolos waa heshiis caalami ah oo dunidoon ay ku mideysan ay ku mideysan tahay Ee, markaan eegno shuruucda soomaaliyeed waxaa muuqata inay eh, shuruuc badan ay hore u lahaan jirtay kii ugu dambeeyey wuxuu ahaa kun sagaal boqol sideetan iyo sagaalkii low number five kaasoo qeexayo waxyaabaha la xiriira arrimaha badda ha noqoto arrimaha ganacsiga ha noqoto arrimaha ammaanka Ee, laakiin xilliga la joogo waxaa muuqata in gaabis macnaha uu ka yimid xagga shuruucda Ee, laga soo bilaabo kun sagaal boqol sideetan iyo sagaalkii ilaa hadda ma jiraan sharci badeed oo baarlamaanka soomaaliyeed ay ansixiyeen ama ay baasgareeyeen Ee, sanadii kun- sanadii labada kun iyo saddex iyo labaatankii ayaa wasaaradda kadaa gaadiidka badda waxay geysay golaha wasiirada sharci la yidhaha sharci gaadiidka badda soomaaliyeed Somali Shipping Code Ee, laakiin sharcigii baarlamaanka ma tegin oo waxaa laga dhigay xeer nidaamiye marka waxaan ka dareemi karnaa halkaas inuu gaabis ka jiro xagga shuruucda Ee, dunidana isbedel badan ayaa kusoo kordhay waxyaaba hadda kusoo kordhay oo sharciyada hore ayna dabooli karan waxaa kamid ah arrimaha ammaanka badaha maritime securityga waxyaabaha la xiriiro internetka waxyaabaha dembiyada lagu geysto cyber securityga waxyaabahaasoo idil ee ma daboolayaan shuruucdii hore u jiri jirtay marka waxaa loo baahan yahay shuruuc abdheyt ah oo casri ah in baarlamaanka soomaaliyeed ay ansixiyaan si arrimaha khilaafaadka ee, arrimaha badda arrimaha ganacsiga badda kasoo kordha lagu xaliyo laakiin guud ahaan xagga shuruucda badda soomaaliyeed way jiri jireen laga soo bilaabo kun sagaal boqol konton iyo sagaalkii ilaa kun sagaal boqol sideetan iyo sagaalkii laakiin burburkii kadib ma jirin tallaabo weyn oo loo qaaday xagga xagga shuruucda badda waaya dhanka kalluumaysiga haddii aan fiirino een, mar walba waxaan maqalnaa in eh, kalluumaysato sharci darro ah ay ku xadgudbaan xeebaha soomaaliya inay dhibaateeyaan kalluumaysatada maxalliga ah arrimahaasi dowladda soomaaliya iyo wasaaradda adiga aad ka tirsan tahay eh, wax ma ka qabatay ilaa iyo hadda ma jiraan shirkado la siiyey ruqsadda kalluumaysiga bal arrimaha kalluumaysiga kuwa sharci darrada ah iyo kuwa sharciga ahba noo faahfaahi Ee, soomaaliya eh, waxay leedahay bad aad u dheer ee ilaahay ku manaystay Eh, markaan ka hadlayna arrimaha sharci- kalluumaysiga sharci darrada ah waa waxyaabaha ugu weyn ee soomaaliya caqabad ahaan usoo wajaha Eh, markaan ka hadlayna arrimaha eh, kalluumaysiga sharci darrada ah soomaaliya waxaa aad uga dhaco eh, kalluumaysato sharci darrada ah waxaana ugu badan dalalka kalluumaysato ka kalluumaysta soomaaliya si sharci darrada waxaa ka mid ah eh, waddanka iiraan yeman shiinaha saddex- saddexdaas dal ayaa ugu badan eh, dadka dadka dowladaha ka kalluumaysta soomaaliya si sharci darro ah Een, dowladda soomaaliya waxay leedahay qalab waxay arki kartaa kalluumaysiga ka socda sharci darrada dika- badda soomaaliyeed tusaale ahaan wasaaradda kalluumaysiga oo kale waxay leedahay qalab la yidhaha v m s vessel monitoring system qalabkaasoo lagu ogaan karo markab kastoo soo gala biyaha soomaaliya ama ha noqoto territorial seaga ama ha noqoto izadka laakiin tallaabo laga qaadi kara ma jirto sababto ah ama dhisno ciidan xoogan oo ciidanka badda ah kuwaasoo tallaabo ka qaadi karo Eh, laakiin waa la arki karaa markabka markuu soo galo biyaha soomaaliyeed waxaa la ogaan karaa meesha uu joogo waxaa la ogaan karaa imo numberka waxaa la ogaan karaa sumadda uu leeyahay colsaynka dhanka kale markaa egno dowladda soomaaliya hadda kahor waxay ruqsad siisay eh, waddanka shiinaha inay ka kalluumaystaan oo fishing license ayaa la siiyey guud ahaan haddaan u eegno eh, soomaaliya eh, lacag bilyanis bilyanis ka badan ayaa soomaaliya laga xadaa iyadoo la samaynayo kalluumaysi sharci darra- sharci darro ah Eh, waxaan aaminsanahay haddii ciidanka badda soomaaliyeed la xoojiyo la dhiso in howlahaasoo kale laga guuleysan doono waxaan kaloo ognahay dowladda soomaaliya inay dalka turkiya heshiis kula gashay inay badda soomaaliyeed shaqo ka qabtaan haddii heshiiskaas la dhaqan geliyana waxaan aaminsanahay in kalluumaysiga sharci darrada oo meesha kasii yaraanayo oo haddii maraakiib turki ah ay waddanka yimaadaan eh, xeebaha soomaaliya iyo dhammaan guud ahaan biyaha soomaaliyana shaqo fiican ay ka qaban karaan dhanka kale waxaa jirto ciidan midooda midooda yurub ay leeyihiin la yidhaha E- E- EU naval force oo biyaha baddayna ku jiro ayagana waxaa mandatekooda ah inay ka shaqeeyaan arrimaha eh, khataraha ku ah eh, badaha oo ay ka mid tahay kalluumaysiga sharci darrada laakiin xilligan la joogo eh, dalka soomaaliya wuxuu aad ugu nugul yahay eh, kalluumaysiga sharci darrada ah waxaan aad uga kalluumaysto wadamada iiraan iyo yeman iyo shiinaha waxaa xusid mudan in dowladda soomaaliya sanadkii laba kun saddex iyo labaatankii ay soo qabatay kalluumayso sharci darro ah oo u badnaay eh, iiraanees iyo bakistaaniyiin ay ku jireen laba doomooda laga soo qabtay eriyada eh, hobyo Eh, waxaa lagu guuleystay in la maxkamadeeyo kadibna xukun maxkamadeed ka soo baxo la ganaaxo kadibna lagala wareego wixii eh, gaadiid badeed ay wateen laba doonyo oo kale ay wateen Eh, dowladda soomaaliyana waxay ka heshay eh, dhaqaalo fara badan iyo magdhow oo qof kastoo kalluumaysi sharci darraa sameynaya waxaa lagu ganaaxay lacag oo cadadkeedu iska macquul ahaa Eh, taasoo kale waxay tusisay in aan eh, kalluumaysiga sharci darrada aan la sii wadi karin laakiin markaan u eegno xaddiga ka socda dalka xaddiga ka socda oo kalluumaysiga sharci darrada ah iyo intii dowladda soomaaliya soo qabato waa wax farqi aad u yar marka waxaan rajaynaynaa insha allah in ciidankii badda markii dib loo dhiso la yagleelo awooddii ay lahaayeen in lagu guuleysan doono ka hortagga kalluumaysiga sharci darrada ah Ah, waa tahay eh, waa mahadsantahay cabdifataax dhegeystayaashii doorkoodii aan dib ugu laabanno eh, dhegeysto kale ayaa doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo magacaygu waa bashiir cadow jooga nairobi kenya maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee ilaalinta amniga biyaha badda soomaaliya maxay kale yihiin khataraha amni ee hadda ka jira badweynta hindiya iyo gacanka cadmeed ee saameynta ku leh ganacsiga badda iyo kheyraadka badda Een, khataraha amni ee hadda ka jira dhanka badahayna waxaa ka mid ah burcabadeedku aad u sii yaraaday Ee, khataraha amni oo badda ka jira waxaa ka mid ah in badda ay noqotay ee, meesha lasoo marayo hubka sharci darrada ah waxaanu ognahay inaan deris nahay ee, yemen oo xuutiyiin ay haystaan mararka qaar waxaa lasoo marayaa ee, khata- waxaa lasoo maraya hubka sharci darrada ah sidoo kale baduhu waxay noqdeen goobta lagu daabilo dadka sharci darrada ah Ee, sanad bishii lasoo dhaafay ugu yaraan ee, laba kun iyo shan boqol ku dhowaad ayaa waxay ka tallaabeen ee, gacanka cadmeed boosaaso ay ka baxeen waxayna tageen dhanka yemen khataraha amni oo badda ka jira waxaa ka mid ah oo kale in lagu soo tuuro waxyaabaha eh, qashinka ah sida haraaga nuguleerka eh, waxyaabaha ah, u keeni kara wasaqeynta eh, waxyaabaha kaloo ka mid a waxaa ka mid a in dhac lagu sameeyo badda gudaheeda waxyaabahaasoo idil waxay keenayaan eh, waxay ka mid yihiin khataraha amni ee dalka ka jiro Eh, sidoo kale waxaa ka mid ah eh, in lagu daabulo waxyaabahan aan sharciga ahayn in lagu laga ganacsado sida dhuxusha oo kale sidoo eh, duurjoogta oo kale waxyaabahaasu idil waxay eh, qayb ka yihiin waxaa la yidhaha maritime threats oo dalka ka jira inahaas ayaa ugu muhiimsan arrimaha khataraha amni ee ka jiro ee badaheena soomaaliya waa hagaag een, dhegeysto kale ayaa isna waxa uu doonayaa inuu su-aal ku weydiiyo ee, soo dhowow ayaan leeyahay walaal adiga oo magacaaga ku bilaabay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdiraxmaan yaasiin maxamed oo jooga state of washington agaasimaha iyo daadiyaha barnaamijka nuur labadiina waa salaamantihiin salaan kadib waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo bacdama soomaaliya iyo etoobiya ay horumar ka sameeyeen wadahadalladii ku saabsanaa een, inay hesho etoobiya dekad soomaaliya maxaa ugu qorshaysan kaabayaasha dhaqaale ee hadda shaqeeya sida dekadda iyo eelaboorka iyo maaragtay inay etoobiya ay kala soo degi karto badeecadoheeda iyo arrimaheeda kale taasina ma suuragelin kartaa in ay dowladda soomaaliya iyo ummadda soomaaliya ay m- fursad maalgelineed ay ka helaan dhinacaas bacdama aan ognahay etoobiya inay tahay boqol iyo labaatan milyan oo qof waa mahadsanta Eh, waa mahadsan tahay Eh, waqtigan la joogo horta dalka etoobiya sagaashan iyo shan boqolkiiba badeecadaheeda waxay kala soo degaan eh, jabuuti Eh, waxaa uga baxa sanadkii lacag ka badan hal bilyan oo dollar ayaa uga baxa soo- la soo deginta badeecadahaas kala duwan Eh, markii ay noqoto soomaaliya eh, maalmihii ugu dambeysay ama bilihii ugu dambeeyey waxaa jiray soo dhawaasho labada dal ah waxaan ka warhaynaa in ankara declaration heshiis lagu gaaray Eh, markaan usoo laabto su-aashaada eh, xilligan la joogo eh, marka ugu horeysa horta dekado marka laga hadal tago waxaa ka horeeyo maadaama laba dal oo deris aan nahay in horta la dhiso wadooyinkii ayaa horta ka horeeya korodhoriska la dhiso haddii aan la haynin eh, korodhoris ama wadooyin isku xira eh, dekeda iyo dalkaas eh, wax weyn ma keenayso markay hadda naqato soomaaliya eh, waxaa muuqata in soomaaliya ay ka faa'iidaysan karta fursadaas oo kale hadda meesha ugu dhow ee etoobiya deked ahaan eh, laga siin karo inay isticmaasho waxaa ka mid ah eh, eriyada hobyo ilaa garacad meelahaas ayaa ugu dhow Eh, haddii la dhaho deked cusub ayaa la dhisayaa la maalgelinayaa Eh, waxaa dhici karta inay waqti iyo lacag badan qaadato laakiin waxaa haboon dekedaha hadda jira in la isticmaalo oo laga faa'iidaysto sidoo kale waxaa muhiim ah in la dhiso wadooyinkii isku xiri lahaa oo labada dal isku xiri lahaa Eh, haddii aan wada lahayn badeecadii ma gaari karto Eh, sidoo kale waxaa la sameyn karaa oo kale waxa la yidhaha eh, dry ports ama dekada qalalan in laga dhiso xuduudda soomaaliya etoobiya halkaas kadibna laga sii qaybiyo wixii badeecadihii ahay kadibna etoobiya sidaas ay ku galaan Eh, marka su-aashaas jawaabteeda kooban eh, soomaaliya diyaar ayay u tahay inay ka faa'iidaysato fursadaas waxaan ognahay shacabka etoobiya oo boqol labaatan iyo toddoba milyan gaaraya in ay yihiin eh, dal aan bad lahayn landlow country kadib markii ay eritrea ka go'day Eh, waa fursad dahabi ah oo shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed u furan in ganacsiga la isku furo ganacsiga la fududeeyo marka waxaan aaminsanahay soomaaliya eh, inay diyaar u tahay waxaan rajaynayaa howshii eh, faysas fara badan ayaa la mari doonaa bisha juun ee sanadkan waxaan rajaynaa in warmurtiyeed dhammaystiran ka soo bixi doono kadibna etoobiya fursad loo siin doono in ay maal gashato mid kamid dekedaa dalka intii ka horeysana dowladda soomaaliya ay kasii shaqayn doonto jawigii horumarinta dekedahaas iyo sidoo kale wadooyinkii dhisidda wadooyinkii isku xiri lahaa ee labada dal ee isu gudbi lahaa badeecadaha Eh, cabdifatax waa mahadsantahay marka eh, gabagabadii ayaan maraynaa adiga oo soo koobaya dowladda soomaaliya ma leedahay maraakiib eh, sida dowladihii hore wadanka ka jiray haddii aan sii raacsado su-aal kale ciidanka badda soomaaliya awood ma u leeyihiin ilaa xad in ay ilaaliyaan amniga xeebaha dalka
waa mahadsan tahay arrinta la xiriiro maraakiibta maraakiib soomaaliyeed xilligan la joogo dowladda soomaaliya ma laha maraakiib eh, khaas ah Eh, waxaa dhici karta ganacsatada soomaaliyeed inay leeyihiin maraakiib ganacsi laakiin waxaan xasuusanaa berigii dowladdii siyad barre in soomaaliya ay lahaan jirta maraakiib ama ha naqato maraakiib kalluumaysi ama ha naqato maraakiib ganacsi Eh, xilligan la jooga ma laha eh, maraakiib laakiin waxaa la rajaynaa qorshaha waxaa noogu jirto wasaaradda kala gaadiidka badda eh, waxaa qorshaha ugu jirto in dowladda soomaaliya ay leedahay ay soo yeelato waxa la yidhaha national fleet ama maraakiib ganacsi ay soomaali leedahay Eh, qorshaha qaranka ntp national transformation plan oo labada kun labaatan shanta ilaa laba kun labaatan sagaalka ah ayaa waxaa inoogu jirto inaan soo iibino ugu yaraan shan maraakiib oo magaca soomaaliyeed iyo sumad soomaaliyeed yeela doonta dowlahayda laakiin xilligaa lan joogo eh, soomaaliya ma laha maraakiib ay dowladdu maamusho Eh, waxaa jira maraakiib yar oo ganacsi oo ay leeyihiin ganacsato soomaaliyeed su-aasha la xiriirto eh, eh, arrinta ciidanka badda soomaaliyeed awood ma u leeyihiin Een, xilligan la joogo ciidanka badda soomaaliyeed way dhisan yihiin ee, laakiin caqabado fara badan ayaa ku gadaaman caqabadahaas waxaa ka mid ah ee, ciidanka badda soomaaliyeed macnaha ma laha qalab iyo doomo dheereeyo iyo maraakiib waaweyn ay ku howlgalaan waxaan ognahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay security councilka ee, saddexdii maaj ee sanadkan waxay soo saareen ee, waxay soo saareen qaraar ee, la magac baxay ama tirsigiisu yahay laba toddoba toddoba shan qaraarkaasoo awood lagu siiyey maraakiibta badda ku jiro in ay baari karaan maraakiibta eh, looga shakisan yahay in ay sidaan eh, hubka iyo dhuxusha iyo qalabka military Eh, taas waxay caddaynaya in gaabis uu ka jiro ciidanka badda soomaaliyeed taas sababtaas awgeed ayaa security councilka ama golaha ammaanka qaramada midoobe waxay awood u siiyeen maraakiibta badda ku jirta eh, maraakiibta shisheeye in ay baari karaan maraakiibta ganacsiga haddii ay uga shakiyaan in maraakiibtaas ay sidaan eh, hubka ama ha noqoto hub ha noqoto ama ha noqoto rasaas ama ha noqoto dhuxul Eh, arrintaas waxay macnaha eh, aad uga soo horjeedaa cahdiga la yidhaha uncolos oo kun sagaal boqol siddeetan iyo labadii kaasoo sheegayo in dalka uu u madax bannaan yahay maraakiibta marayso ee biyaha dalkaas in isagoo dalkaas uu baaro laakiin waxaan ka warhaynaa soomaaliya inay ku jirto waxaa la yidhaha jabtar seven oo u n jatarka ah jabtar seven markaa fiiriso artikal afartan iyo kow wuxuu awood u siinaa golaha qaramada midoobe inay go'aan u gaaraan dalkaas ayagoo soo saari kara arrimo eh, la xiriira ammaanka badaha soomaaliyeed Eh, ma- halkaas waxa inooga cad in ciidanka badda soomaaliyeed weli aysan helin awoodda ay ku maamuli lahayn madaxayna Eh, taas waxay keentay in golaha ammaanka qaramada midoobe ay soo saaraan go'aano fara badan oo la xiriira masiirka badaha soomaaliyeed Eh, waxaan rajeynaa hadduu ilaahay yidhaah in ciidankii badda awoodda ay lahaan jireen iyo qalabkii ay lahaan jireen iyo sumcaddii lagu yiqeen inay dib usoo laabato Eh, markay dib usoo laabatanana waxaan rajeynaa in baddii soomaaliyeed ay noqonayso bad ka caagan khataraha amniga oo ay ka mid tahay eh, ismaagalinka ay ka mid tahay bucrabadeedka ay ka mid tahay ka ganacsiga waxyaabaha sharci darrada ah ee ku jirto daroogada iyo dhuxusha Eh, marka waxaan rajeynaa insha allah in ciidankii badda soomaaliyeed dib eh, dib u soo ceshan doonaan haybadii iyo hanaanka ay lahaayeen aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa cabdifataax shamuuq oo ah agaasimaha waaxda bii'ada badda iyo horumarinta xeebaha ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo marti ku ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee laanta af soomaaliga ee v o a waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegaystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ramadaan wanaagsan
nuur xasan nuur bukhaari ayaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha soo diyaariyey halkana kasoo jeedinaya weli halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a si toosa ayay idinkaga imaaneysaa magaalada washington mar kale ramadaan wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan dalka soomaaliya waxaa dadku ay si weyn u adeegsadaan lacagaha dijitaalka ee telefoonada la isugu diro taas oo bedeshay shilinka soomaaliga oo aan muddo dheer la daabicin lacagahan waxaa maamula shirkado waaweyn oo gaar loo leeyahay ganacsatada soomaalida qaarkood ayaa welwel waxay ka muujinayaan inaanay jirin gacan saddexaad ama gacan dhexe oo iyadu maamusha lacagahan warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
soomaaliya tobankii sano ee ugu dambeysay waxaa si weyn ugu baahayey isticmaalka lacagaha danabeysan ee taleefanada la isugu diro taasoo iyadu buuxisay booskii shilinka soomaaliga oo xilligan duugoobay maadaama waqti dheer aan dalka loo daabicin wax lacag shilin soomaali ah habkan elektarooniga ah ee lacagaha danabeysan la isugu diro taleefanada oo ay bulshadu si aada ula qabsatay ayaa ah mid faa'iido iyo khasaaraba ku leh arrimaha dhaqaalaha dalka doctor shaafici shariif maxamed waa madaxa ururka cilmi baarayaasha soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo s r a waxaana dhowaan ururkoodu uu cilmi baaris ku sameeyey bilowgii iyo weliba isticmaalka lacagaha danabeysan lacagtan waxay soo bilaabatay labada kun iyo sagaalkii ee markii ay wadanka soo gaareen lacago tiro badan oo mashiino lagu daabaxday taasoo qiimo dhac ku dhacay lacagta shilinka soomaaliga taasoo keen dad badan inay diidaan een, ah, dowladna aysan jirin xilligaasi ay kontarooli kartay lacagaha ee tirada badan leh marka een, waxay noqotay xalka keliya ah ee lagu badbaadin karo dalka in la helo een, lacagaha danabeysan dabcan waxaan u istaagay arrintaas ee shirkadaha oo localka ah oo ma- telecommunicationka sida hormuud oo xilligaasi keentay wax loo yaqaano saad laakiin kadib ee labada kun kow iyo tobankiina u bixisay e v c plus Een marka een faa'iido badan ee dalka u leheday waa midda koowaade waxaa meeshii ka baxay een lacagihii ee faalsida ahaa ee mashiinada lagu soo daabaxday waxaa sidoo kale meesha ka baxay een- in sicir bararkii iyo sarifkii lacagihii oo nagaaday waxaa meesha ka baxay een lacagihii dadka isku qabsan jireen ee isku dagaali jireen maxaa yeelay een qofka marka lacagta uu diido een qof kale waxay suurtagal in loola dagaalo lacagtan danabaysan waxaa maamula shirkadaha waaweyn ee gaarka loo leeyahay kuwaasi oo tartan adagi uu ka dhexeeyo cabdinaafac dalmar waxa uu ka mid yahay ganacsatada soomaalida ee iyagu walwalka ka muujinaya inaanay jirin gacan dhexe oo iyadu maamusha lacagaha danabaysan faa'iidooyin badanay leedahay in la isticmaalo lacagaha danabaysan ay ka mid tahay si fudud in laisku kala xawilo adigoo area distance aada u weyn jooga ah waxaa laga yaaba inaad qof si fudud ama wax uga iibsato ama uga dirto saasay tahay iyada laftirkeeda waxaa jirto caqabado u baahan in la fiiriyo marka wadanka uu u guurayo lacagaha danabaysan hadda dalku wuu isticmaalaa waxayse gacanta ugu jiraan private sector dhinacyo private ah oo almost iyagiiba competition ka dhexeeyo waa dareemi kartaa marka dhowr shirkadood oo iyagiiba competition ka dhexeeyo inay lacagihii danabaysnayo wadanka boqolkiiba sagaashan iyo sagaal gacanta ku hayaan way kala xiran yihiin lacagihii almost waxaa fiicnaa lahayd in gacan dhexe ay jirto oo maamusho ama kontaroosho ama la socoto lacagaha danabaysan inkastoo lacagaha danabaysan geeska gees laga isticmaalo haddana ma laha shuruuc lagu maamulo lacagtan oo aan ka ahayn aaminaad ay dadku ku qabaan shirkadaha laakiin haddana waxaa jirta caqabado ku aadan in haddii lacagtan la hakiyo ay saameyn ku yeelan karto dhaqaalaha dadka isticmaala lacagahan taleefanada la isugu diro sida uu tilmaamayo cabdiweli maxamed axmed oo ka mid a aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho adduunyada waxaa ka jira lacagaha telefoonada lagu diro ama lacagaha sharciyaa ka yaala sidaa darteed lacagaha danabaysan ama mobilada lagu isticmaalo soomaaliya sharci kama laha shuruuc dowladda soomaaliya ka soo saartay oo baarlamaanku meel mariyey oo shirkadaha laftirkoodu ay ku xisaabtami karaan oo muwaadiniinta iyo shirkadaha ka dhexeeya dowladduna ku ofisayd garayn karto ama ku kormeeri karto yani ilaa hadda ma jiro waana caqabad weyn oo runtii xagga sharciyada ah taas waa qodob macnaheeduna ma ahan inay iyadu faa'iidada iyo waxyaabahaas ay wax u dhibaydo laakiin macnaheedu waxay tahay waa in lagu baraarugaa oo shuruucda xaggeeda laga fikiro qodobka labaad shirkadaha bixiya adeegyada lacagaha danabaysan oo mobilada la isugu diro runtii dadka u sahlay in badan oo kamida in laysku gaarsiiyo lacagaha dalka iyo debedaba la isaga diro la isuna soo diro laguna kayso laguna isticmaalo damaanad ma laha qodobka saddexaad wuxuu noqon karaa tusaale ahaan shirkadaha haddii amar lagu soo rogo oo la yidhaahdo laga bilaabo maanta lacagihii danabaysnaa ama lacagihii telefoonada lagu rog lagu isticmaali jiray waa la joojiyey shirkadu awood uma lahan iyagu dadka damaanad qaadaan oo dadka inay difaacaan waxay ku qasban yihiin qofka muwaadinka ee lacagtiisii luntay ee telefoonkii lambaradu ugu jireen ee maanta la xayiray in iyo shirkaduba isku si ay amarka u qaataan amarkana loogu fuliyo dadkuna ay si sahlan u khasaaraan lacagaha danabaysan ee taleefanada la isugu diro oo ah habka casriga ay dunidu u guurayso ayay aqoon-yahanadu sheegayaan in soomaaliya ay u tahay fursad ay kula jaanqaadi karto caalamka waxaase ahmiyadda koowaad mudan in la helo dowlad dhexe ama hay-ad xoog leh oo maamusha lacagaha iyo weliba shuruucda hagta xasan kaafi qoyste qubanaha v o a muqdisho
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o eda f m teda sagaal iyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber reediyo kulmiye f m-ta sideed sideed reediyo risaala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o eda waxaad ka dhagaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
ramadaan wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan haatanna waxaan idiin soo qabanayaa mid ka mid ah qasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan
sujuudiay u sugnaato aadaan waxa ku seeganayno aadaa saamica albasiiro sir iyo caaliba noogsune ilaahi saare sujuudiay u sugnaato aadaan waxa ku seeganayno aadaa saamica albasiiro sid iyo caaliba noogsune aadaa bisha soo nasiyo nagu siman nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigne waxaan ku su'aalanayno subxaanu nagaaji aadaa bisha soo nasiyo nagu simi nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigine waxaan ku su'aalanayno sowxaanu nagaaji way socotay asagoo dine waa camal sido waa sahaybi iyo saakii aakhire yena sheegine sooma ramadaan socotay aan sagootine waa camal sido waa sahaydi iyo saadkii aakhire yayna sheegine sooma ramadaan adduunka intaan ku sugannahay wixii dembi aan samaynay rabbow naga saamaxo sakaaraatu mawdkiyo su'aashana ha nagu dhibin adduunka intaan ku sugannahay wixii dembi aan samaynay rabbow naga saamaxo sakaaraatu mawdkiyo su'aashana ha nagu dhibin aadaa samadii oo dhulkaba noo sakhiirayo nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigine
guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o na waa naga intaas waxaa idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii aan laydmo waxaan dhammaan idin leenahay sidaas iyo ramadaan wanaagsan
nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigine waxaan ku su'aalanayno subxaano nagaaji way socotay